halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda oo aad si toose uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo afartanka mitirban iyo weliba heerarka efamyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood
awaysin wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa khamiis labaatanka bisha noofembar sannadka labada kun iyo afar iyo tobanka idaacaddeenna fiidnimo waxaa si wada jir ah idinku daadahaynaya sahre cabdi axmed iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
ashi waxaa lagu kabangareeyey communikega qodobna lama dhaafin lix bilood ka bacdina xamar baa la iskugu tegayaa talooyin badanna waa la soo jeediyey oo doonariska laleeyahay maaragtay wixii fandhiskiina waana daahsan yihiin waana jiitamayaan dadejiya
kaasi waxa uu ahaa wasiirka maaliyadda xuseen cabdi xalane oo ka hadlaya shirkii hiigsiga cusub ee soomaaliya oo maanta lagu soo gebagabeeyey magaalada copenhagen ee dalka denmark waraysi ayaannu idinkugu haynaa dadka laga yaababaa la leeyahay caawa in uu sharciyada kumeelgaarka ah siiyo waa dadka ilmo maraykana leh ama ciyaal maraykana leh oo halkan ku dhashay ayagu laakiin ah dad aan sharci haysanin dabcan arrinta kale ee muhiimka waxa weeye in uu dadkaa shanta milyan lagu qiyaasayo uu ka hor joogsanayo madaxweynuhu in la tarxiilo kaasi waxa uu ahaa brofeor cabdiwaaxid sheekh cusmaan qalinleh oo ka hadlaya khudbad taariikhi ah oo caawa uu jeedin doono madaxweynaha dalkan maraykanka barack obama kuna saabsan khafiifinta sharciyada socdaalka soo galootiga qodobada kalead ku maqli doontaan idaacadda fiidnimana waxaa ka mid a qodobka ugu muhiimsan ee warmurtiyeedka shirka hiigsiga cusub bannaanbax ka dhacay magaalada baydhaba xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
kuuriyada waqooyi ayaa ku hanjabtay inay samayn doonto tijaabo cusub oo hubkeeda nukliyeerka ah iyada oo tallaabadaas uga jawaabaysa qaraar ka soo baxay qaramada midoobay oo ku eedeynayay pyongyang inay ku xadgudubtay aan idhaahdee xuquuqda aadanaha war uu soo saaray maanta oo khamiisa wasiirka arrimaha dibadda ee kuuriyada waqooyi ayuu ku sheegay inaan pyongyang arrintaas ama intaas wax ka badan isxakamayn doonin in ay markii afraad samayso tijaabo hubka nukliyeerka ah tallaabadan ayaa ku soo beegantay iyada oo guddida saddexaad ee golaha guud ee qaramada midoobay uu meel mariyey qaraar ka hadlaya xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee dalkan shuuciga ah qaraarkan ayaa ku baaqaya in tallaabo laga qaado xukuumadda pyongyang oo lagu eedeeyey inay geysatay tacadiyo ka dhan ah bini'aadanka qaraarka ayaa ugu baaqaya golaha ammaanka ee qaramada midoobay inuu la tiigsado kuuriyada waqooyi maxkamadda dembiyada caalamiga ah ruushka ayaa waxa uu sheegay in maraykanku uu mas-uul ka noqonayo xasilooni darada yukrein haddii hub ay ku caawiyaan xukuumadda kiyef si ay ula dagaalanto kooxaha gooni u goosodka afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka ruushka alexander lukashefik ayaa waxa uu sheegay haddii washington ay bedesho siyaasadeedii dalka yukrein islamarkaana ay hub siiso inay arrintaasi noqonayso mid si weyn u dhaawacaysa deganaanshiyaha gobolka islamarkaana ay saameyn xun ku yeelanayso dheelitirka quwadaha waaweyn ee gobolka ninka labaad ee ugu sarreeya wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa isna waxa uu sheegay in aqalka cad ee dalka maraykanka looga arrimiyo uu isagu uu eegayo in hub kala duwan oo qalab milatari oo dhinaca difaaca uu ku jiro inay siiyaan dalka yukrein rabshado ayaa ka dhacay golaha sare ee dalka nigeria maanta oo khamiisa kadib markii ciidamada ammaanku ay isku dayeen in ay ka hor istaagaan guddoomiyaha golaha wakiilada inuu galo dhismaha baarlamaanka ciidamada booliska ayaa v o a u sheegay inay isticmaaleen sunta dadka ka ilmaysiisa kadib markii ay goobtaas ka dhaceen iska hor imaadyo dhex maray ciidamada ammaanka iyo dad ay ku qiyaaseen ilaa laba boqol oo ka mida taageerayaasha afhayeenka baarlamaanka golaha wakiilada ayaa la filayay inay ka doodaan codsi uga yimi xukuumadda kaas oo ku saabsanaa in la kordhiyo xaaladda degdega ah ee saaran saddex gobol oo ku yaala dhinaca waqooyi bari ee dalkaas halkaas oo ciidamadu ay kula dagaalamayaan maleeshiyaadka islaamiga ah ee boko xaaraam mas-uuliyiinta caafimaadka ee dalka maali ayaa waxa ay sheegeen inay isha ku hayaan saddex boqol soddon iyo sideed qof oo lala xiriirinayo inay xiriir la yeesheen dadka qaba cudurka ebola kuwaasoo il gaara lagu eegayo war qoraal ah oo warbaahinta ay soo gaarsiisay hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa lagu sheegay in maanta boqol toban iyo sideedada loo malaynayay inay qaadsiiyeen cudurkaasi dadka qaba oo meel gaara lagu karantiilayay ay wakhtigani wakhti ku siman koob iyo labaatan cisho kadib markii goob gaara lagu hayay la sii daayey warkan waxaa lagu sheegay in sidoo kale lala xiriirinayo dad kale inay qabaan cudurkaasi kuwaasoo loo malaynaya inay ka qaadeen dadkii horey u qabay oo ay qaarkood xiriir la yeesheen arrintaasi mid lamida waxa ay ka dhacday dalalka deriska laha waddankaasi maali ee senegal iyo nigeria w h o waxaa kale oo ay sheegtay arbacadii shalay in tirada dadka u dhintay cudurkan ay gaarayaan shan kun afar boqol iyo labaatan qof kuwaasoo shan iyo toban kun ku dhowaad dad ka mida kiisaskaasina ay yihiin dadkii dhowaantaan cudurka u haleelay
xawaysin wanaagsan dhegaystayaal halkaad nagala socotaan oo waa laanta afka soomaaliga ee v o a magaalada copenhagen waxaa goor dhoweyd lagu soo afjaray shirka hiigsiga cusub ee soomaaliya shirkan oo ay ka soo qayb galeen wakiillo ka socda dalalka caalamka ayaa socday laba maalmood waxaana looga doodayay xaaladda soomaaliya iyo weliba wixii dowladda soomaaliya u qabsoomay tan iyo shirkii kan ka horreeyey ee magaalada brussels lagu qabtay sannadkii hore haddaba qodobada ugu waaweyn ee ka soo baxay shirkaasi waxaa soo akhriyey inoona soo koobaya ibraahim xasan garabey daanduray
shir sanadeedkii ugu horreeyey ee heer wasiir ee madasha iskaashiga ee heerka sare ayaa lagu qabtay magaalada copenhagen intii u dhexaysay sagaal iyo tobankii iyo labaatankii bisha novembar waxaana wada shurgudoominayay madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo qaramada midoobay iyadoo shirkaasna ay martigelisay dowladda denmark labo waxaa madasha shirka ku kulmay konton iyo lix wufuud oo isugu jira dowlado iyo ururaba si ay dib weegis ay ugu sameeyaan wixii horumar ah ee la gaaray intii ka dambeysay shirkii brussels ee laga qabtay bishii sebtembar ee labada kun iyo saddex iyo tobankii halkaasuu lagu ansixiyey heshiiska hiigsiga cusub ee soomaaliya kuna garwaaqsadeen caqabadaha lala kulmay sannadka labada kun afar iyo tobanka iskulana gartaan arrimaha mudnaanta leh ee loo baahan yahay in la qabto sannadka labada kun shan iyo tobanka saddex ansixinta heshiiska hiigsiga cusub ee soomaaliya ayaa astaan u ah marxaladda cusub ee xiriirka siyaasadeed ee u dhexeeya soomaaliya iyo bulshada caalamka heshiiska hiigsiga cusub waxa uu aasaas u yahay go-aanka dowladda federaalk ee soomaaliya ay ku gaartay sidii loo heli lahaa xasilooni iyo midnimo siyaasadeed oo ka hirgasha soomaaliya iyadoo bulshada caalamkuna ay ka go-an tahay inay ku taageerto dowladda soomaaliya go-aankaasi afar waxaynu soo dhoweynaynaa warbixinta ku saabsan horumarka laga gaaray heshiiska higsiga cusub oo ay ka mid tahay warbixinta sannadlaha ah ee hanaanka gaarka ah ee somalilan taasoo noqonaysa raadraacii ugu horreeyey ee hirgelinta heshiiska higsiga cusub ee soomaaliya waxaannu sii wadi doonnaa adeegsiga mabaadi'da heshiiska higsiga cusub ee khuuseeya dalalka jilacsan oo ku salaysan isla xisaabtan hay-adaha dowladda soomaaliya iyo bulshada caalamka taasina waxaa asaas u ah in qorshaha horumarinta uu ahaado mid ay soomaalidu leedahay garwadeenna ay ka tahay waxaan ugu baaqaynaa dowladda federaalk ee soomaaliya inay sii wado dadaalka ay ugu jirto sidii waxqabad loogu beddeli lahaa qorshaha hiigsiga cusub oo si dhab ah ay uga qayb qaataan maamulada heer degmo iyo heer gobol shan waxaynu ku nuxnuxsanaynaa in dadka soomaaliyeed ay u baahan yihiin inay arkaan natiijooyin la taaban karayo oo ka soo baxa qorshaha higsiga cusub ee soomaaliya ee heerka degmo si arrintaasi loo taageero waxaa naga go-an in aannu hormarinno waxqabadka guddihoosaadiyada yoolalka nabadda iyo dowlad dhisidda ee higsiga sidoo kalena aannu u qoondeyno lacag u gaara mid kasta ee yoolalka nabadda iyo dowlad dhisidda ee higsiga arrintanina waxa ay sii xoojinaysaa xiriirka ka dhexeeya dowladda dhexe iyo maamulada deegaanada si ay markaasi uga qayb qaadato horumarka dheeraadka waxaan garwaaqsanay in horumar laga gaaray hanaanka maalgelinta higsiga cusub oo ay ka mid tahay samaynta sanaadiiq maaliyadeed oo ay wada maamulayaan qaramada midoobay iyo bangiga adduunka taasoo keentay in gargaarka soo xirooda uu kordhay waxaynu ka dhur sugaynaa in si dhaqsi ah loo sameeyo sanaadiiqda maaliyadeed ee harsan oo ay maamuli doonaan bankiga dhexe afrika a f d b iyo sanduuqa lacagta adduunka lix waxaannu garwaaqsanay horumarka ballaaran ee la gaaray labadii sano ee lasoo dhaafay oo ku aadan sidii loo heli lahaa soomaaliya oo aada u xasiloon nabdoon barwaaqana ah waa in aan la luminin guulaha la gaaray iyo waddada wanaagsan ee ay soomaaliya hadda ku taagan tahay waxaana dareen ka muujinaynaa xasaladda siyaasadeed ee hadda jirta waxaan garowsannahay baahida loo qabo xasilooni siyaasadeed iyo in mar kaleeto la hanto lana dardargeliyo waxqabad deg dega waxaa hadda la joogaa wakhtigii dowladda dhexdeeda laga heli lahaa siyaasad loo wada dhan yahay iyo ujeeddo lagu midaysan yahay si hore loogu socdo waxaana ugu baaqaynaa hoggaanka siyaasadeed ee soomaaliya inay midoobaan ayna xaqiijiyaan sidii xasilooni loo heli lahaa taasoo aad muhiim ugu ah hirgelinta aragtida labada kun iyo lix iyo tobanka ibraahim xasan daanduray ayaa inoo soo koobayey qodobadii ka soo baxay shirkii copenhagen halkaas oo mas-uuliyiinta madaxweynaha soomaaliya wafdi uu hogaaminayo iyo weliba mas-uuliyiin beesha caalamka ay ku sugan yihin halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a haddaba maanta waxaa laga hadlay shirka xagga technicada hoos loogu dhaadhacay waxaa laga hadlay waxaan la yidhaahdo new dealkan wuxuu hoos ugu degaya waxaa la yidhaahdo b s g haddaba codkaasi waa wasiirka maaliyadda xuseen cabdi xalane oo isagu ka mid ah wafdigii madaxweynaha soomaaliya ku helinaya kulankaasi caashe ibraahim ayuuna khadka telefoonka ugu waramay waa tahay waa tahay dhegeystayaal waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da habeen wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal qodobo dhowra ayaa noo soo socda hase yeeshee haatanna kusoo dhowaada waraysigii wasiirka maaliyadda xuseen cabdi xalane oo caashe ibraahim khadka telefoonka ugu waramay maanta waxaa laga hadlay shirka xagga technicada hoos loogu dhaadhacay waxaa laga hadlay waxaan la yidhaahdo new dealkan wuxuu hoos ugu degaya waxa la yidhaahdo b s g waxa weeye oo peace and state building marka waxaa jira tiimam waxaa ka shaqaynayay marka wixii la qabtay ama ha noqoto xagga amniga ama ha noqoto xagga siyaasadda iyo iyo democratizationka ama ha noqoto xagga dhaqaalaha ama ha noqoto xagga khidmadaha ama service deliveryga ama ha noqoto maaragtay guud ahaan xaggee xaggee wax marayaan iyo sidee xaggee halkan looga sii dhaqaaqaa marka waxaas oo dhan baa laga dooday marka ay door weyn maanta ku lahaayeen hay-adahaas technicada gurubyadaas oo dalalka iyo dowladda soomaalidu ay washaaradaha ka wada shaqeeyaan waxaa kaloo ayagana maanta xoog lahaa waxaan la yidhaahdo kuwan hay-adahan maaliyadahan sida bankiga adduunka i m f african development bank islamic development bank hay-adahaasoo dhan baa ayagana maanta door lahaa oo ka hadlay mudane wasiir shirkii kan ka horreeyey ee ka dhacay magaalada brussels ee waddanka belgium sanadkii hore laba bilyan ayaa la yaboohay hase ahaatee waxaad sheegteen in wax aada u yar ay dowladdii ka soo gaareen maxaa shirkan lagu yaboohay hadda shirkan horta shir yabooha ma ahayn labada shirna labada shir oo isku xigay ma aha shirkaas hore waxaa ka soo baxay mechanism heshiis lagu yahay oo wixii loo maamulayo groupkan waxaa la yidhahdaa high level forum waxaa jira mid kaloo sterin committee ah kan marka ugu sarreeya madaxweynaha jeergareeya waxaa koo jeerka european unionka iyo u n ka waxaa kasii shirkan shirka ka horreeyay muqdisha lagu qabtay marka ma aha shirkii brussels mehe waxa weeye waxawaay structureki ka midka ahaa wixii lagala heshiiyey new dealka marka waa shirar taxana ah oo istaba socda oo mar walba lagu qiimeynayo meesha ugu sarreysa lagaga qiimeynayo xaggee wax marayaan si aan kayru caadi ahayna waa looga soo qayb galay shirka maaragtay waxaa laysku raacay inuu yahay shir marka sida looga soo qaybgalay inay qayb caadi ahayd marka taasoo ayadana muujinayso in aada loo danaynayo soomaaliya xuseen cabdi xalaane dhinaca kale waxaad ka warantaa een khilaaf ayaa jiray u dhexeeyey madaxda sare ee dowladda gaar ahaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha saameyn intee leeg buu kulanka ku yeeshay khilaafka u dhexeeya madaxda sare ee dowladda shirka dee eh, waxba kuma yeelaninoo shirka ajendihii sidii loogu talagalay buu u socday aadna waa looga soo qaybgalay laakiin eh, dee eh, dadka eh, shirka kasoo qaybgalayay eh, waa lasoo qaadayo arrintaa in walwal laga qabo eh, marka eh, arrintaas inay maaragtay dee arrin soomaaliyeed tahay soomaaliduna dee ayadu la timaada xalkeeda oo hawlaheeda eh, ayadu xalisato oo maamusho oo ayada naftigeedu maaragtay ilaa xad eh, soomaalida la siiyo space la siiyo Eh, marka una de adigu walaaca de war khilaafkan iyo ma iska yaraysaan oo ma shaqaysaan maahaane shirka isagoo ajendihiisina ay tamaitamna waa loo kabargareeyey Eh, si xadaafana waa looga soo qayb galay marka de ma ahayn eh, eh, inuu yahay eh, khilaaf baa jira maaragtay in ay wax walba istaageen eh, shaqadii iyo wixii lagu talagalay sidii baa loo waday Eh, waxaana eh, t- wixii talooyin la bixinayana de waxaa la siinaya madaxdii iyo de waxyaabo badan oo anigu ogeyn oo madaxweynaha iyo de ra-iisul wasaarihii iyo ciddii howlaha ku jirta dhexdhexaadinta laakiin shirka asaga sidii loogu talagalay uu dhacay ajende kastana waa laga hadlay discussionka waxaa ka mid ahaa oo maaragtay eh, aada loo xoojinayay inaan anagii i m f ka shaqeyno sidii soomaaliya eh, waxa la article four loo gelin lahaa oo aan maaragtay sanadkan soo socda horaantiisa uu u buuxsami lahaa broceska iyagana warbixin bay ka bixiyeen shaqada fiican oo aan qabanay hadda inaan bayskii abuuray marka ay hadda eh, eh, isku diyaarinayaan sidii ay noo geyn lahaayeen eh, boardka u geyn lahaayeen article fourkan guud ahaan ajendayaashii waxaa lagu kabargareeyey communikega qodobna lama dhaafin Eh, lix bilood ka bacdina xamar baa la iskugu tegayaa Eh, talooyin badanna waa lasoo jeediyey oo doonariska laleeyahay maaragtay eh, wixii fandiskiina waana daahsan yihiin waana jiitamayaan dedejiya Eh, oo dadkii dee soomaalidu ha arkeen wax benefit ah oo dhalinyarada shaqa la-aanta sidii shaqa loogu abuuri lahaa iyo infrastructureka sidii wax looga qaban lahaa aadna waa la isku guubaabiyey
wasiirka maaliyadda dowladda soomaaliya xuseen cabdi xalana ayuu kaasi ahaa khadka telefoonka ayuuna ugu warramayay caashe ibraahim kadib markii lasoo gebagabeeyey shirkii copenhagen maanta
magaalada baydhabo waxaa maanta ka dhacay bannaanbax lagu taageerayey dhismaha maamulka cusub ee saddexda gobol ee uu hogaamiyaha u yahay guddoomiye hore baarlamaanka shariif xasan sheekh aadan mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada baydhabo
dibadbaxayaasha waxay socod dheer ku soo bareen waddooyinka magaalada baydhabo iyagoona ugu dambayntii isugu tegay garoonka kubadda cagta dhaktar ayuub ee magaalada baydhabo dibadbaxayaasha ayaa waxay ku dhawaaqayeen erayo ay ku taageerayaan maamulka cusub ee koonfur galbeed oday dhaqameedka dibadbaxa maanta ka hadlay waxaa ka mid ahaa maraaq malabow maraaq isaaq keerow oo sheegay sababta ay isugu soo baxeen inay tahay taageero ay u muujinayaan maamulka cusub ee koonfur galbeed oo madaxweyne loogu doortay shariif xasan sheekh aadan
taageeridii maamul goboleedka koonfur galbeed oo layn dooridii madaxweynaha koonfur galbeed shariif xasan sheeg aadan taasoo unu ku codsadaan bulshada reer baydhabo oo qariibadan hadgaleen waqti badanna haddadaadeen maxamuud maxamed xasan maxamuud shiino oo ka mid ah aqoon-yahanada magaalada baydhabo ee qurbaha ka yimid oo si weyn uga soo horjeeday in la dhiso maamul saddex gobol ka kooban ayaa maanta ka mid ahaa dadka dibadbaxa ka qayb qaadanaya ee hadallada ka jeediyey wuxuuna maxamuud shiina ii sheegay inay tahay muhiim dadka koonfur galbeed ku dhaqan in loo dhiso maamul si dhibaatooyinka ay qabaan looga samato bixiyo Eh, hadba sida loo jabaa loo dhuntiyaa la yidhi Eh, way rabeen dadka lix gobol inay samaystaan laakiin marxalad badan lasoo maray darteed eh, waxay mataqaanaa realistically waxay go'aansadeen in saddexdan ay dhistaan horta bal ay fadhiistaan oo nabdeeyaan inta mataqaanaa hadda kale Eh, fi nafsi lwaqti dawlad bay u baahnaayeen dadkan waa baaba'een yacni magaalada baydhabo ani magaaladii aan ku dhashay waaye runtii ma istaahisho sida hadda ay tahay magaaladii oo dhagxaanteeda soo baxay kusanaayo laami aan jirin wax mugdi ah magaalada yani waxaad moodaa meel laga guuray marka in aan shidno magaaladii aan shidno quruxdeedii paradise ayay ahayd baydhabo marka dadkii mm, waxaan kugu tilmaama ma garan karo waa baaba-een in nolol loo raadiyo again in la dhiso dadkii mentally ay noqdeen baahidiyaa eberka dhigtay go'doon bay ahaayeen marka jidkaa loo furi dawlad ma u aftiimayso rajo way dawlad wax wa- wax ka fiican ma jiro marka rajadaasa soo gashay
inkastoo maanta dibadbax lagu taageerayay maamulka koonfur galbeed uu ka dhacay magaalada baydhabo haddana maalmihii lasoo dhaafay ayaa degmooyin ka tirsan gobolka baay gaar ahaan degmada bardaale awdiinle iyo qansax dheere waxaa ka dhacay dibadbaxyo lagu taageerayo maamulka koonfur galbeed oo uu madaxweynaha ka yahay shariif xasan sheekh aadan mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhaba
mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal madaxweynaha dalka maraykanka barack obama ayaa caawa jeedin doona khudbad taariikhiya oo uu ku soo bandhigi doono qorshe ay kaga faa'iidaysan doonaan malaayiin qof oo dadka soo galootiga ah oo aan sharci ku lahayn waddankan sharcigan ayaa ogolaan doona in dadku ay caruurta ku dhashaan waddankan iyo dadka xaasaska la leh muwaadiniinta maraykanka ah inay heli karaan ruqsad ay ku joogaan waddanka kuna shaqaystaan haddaba khadka telefoonka ayaan goor dhoweyta ku wareystay brofesor cabdiwahaab waa cabdiwaaxid cusmaan qalinleh oo sharciga ka dhiga jaamacadda minnesota
sogaleti ama eh, qof eh, immigrant ah waa qof dalkii uu u dhashay eh, ama uu siyadiisa haystay ka soo taga eh, oo dal kala yimaad wey sharciyadu way kala duwan yihiin oo sharci walba qaab buu u qeexaa laakiin sida guud ee dadku u fahamsan yihiin eh, waxa weye qof eh, meeshii deegaankii ka soo tegay oo deegaan kala yimid weeyi Eh, dabcan siyaabuhu uga soo tegayaana eh, waxyaab sababo kala duwan baa keeni kara colaad baa keeni karta ee fursad iyo qofka oo jaanisyo shaqo ama dhaqaale raadsi baa keeni kara ee waxa keeni kara waalid iyo dad uu maaragtay qaraabadiisa ah oo dalka u jiroonaya ama s- uu imaanayo degan oo uu dadkaas rabo inuu la noolaado ee arrimo bini aadamnimo iyo ayaa keena aqoon soo raadsada ayaa keenta marka dabcan qofka soo galoodihi waa qof ee duruufo isaga u gaar ah ee ay ka keentay deegaankiisii oo yimid ee dal kale waa tahay cabdi waaxid gudaha waddankan maraykanka ku dhowaad eh, toban milyan oo dada ayaa sharci darro soo galooti ku jooga halkan eh, sharciyada ma haystaan dad shaqaysto caruur ku dhala halkan degan wax ku bartay ayay u badan yihiin En, caawa en, arrinkaasoo cadaadis fara badan madaxweynaha uu ka saarnaa muddo aada u dheer kadib waxaa la filayaa inuu go-aan soo saaro muxuu noqon karaa go-aanka ama hadalka caawa madaxweynaha uu arrintan kaga hadli doono Ee, weli dabcan eh, lama oga tafaasiisha ee waxyaabaha uu soo bandhigi doono ama hindisayaasha madaxweynuhu uu shacabka maraykanka usoo bandhigi doono laakiin waxa ee, ilaa hadda laga soo xiganayaa ila ku dhow dhow ee, aqalka cad ama xisbiga dimuqraadiga ee, in uu madaxweynuhu rabo inuu dad lagu qiyaasayo ilaa shan milyuun oo qof uu rabo inuu siiyo waraaqihii shaqada ay ku shaqaysan lahaayeen ee, isla markaa ee, ay ku joogi lahaayeen dadka muddo ugu yaraan laba sano ah ee, dabcan arrintan ee, waa arrin ee, wax ka qabanaysa dadkaas aad tilmaantay oo toban milyan ama sagaal milyan lagu qiyaaso oo ah dad maraykanka si bilaa sharciya ku- ku jooga ee, aan u u diiwaan gashanin dowladda maraykanka shaqeeya oo sifo bilaa sharciya ku shaqeeya intooda badan ilmo ku dhalay marka dadka laga yaabo baa la leeyahay caawa in uu ee, sharciyada kumeelgaarka ah siiyo waa dadka ilmo maraykana leh ama ciyaal maraykana leh oo halkan ku dhashay ayagu laakiin ah dad aan sharci haysanin waa tahay ee, saasa saasaa la filaya laakiin tafaasiisha kolley waxaan ogaan doonaa marka uu soo bandhigo dabcan arrinta kale muhiimka waxa weeye ee, in uu dadka shanta milyan lagu qiyaasayo ah, uu ka hor joogsanayo madaxweynuhu in la tarxiilo ama laga masaafuriyo dalka maraykanka marka laba faa'iida ugu jirta dadkaas kow in la siiyo waraaqa ay ku shaqaystaan laba in laga hor joogsado ama laga- la- ee, aan ee, ee, aan laga masaafin karin dalka maraykanka muddadaas ay sharciga ku meel gaarka hayso waa tahay dadkaasi ma waalidiintiba mase waa caruurtii laftooda iyo waalidkii oo isku jira Eh, sida hadda weli la sheegayo inkastoo tafaasiishu sidaan hore u tilmaamay ay weli ay noo dhiman tahay eh, waxay u badan tahay baa laleeyahay waalidiinta waayo ilmuhu inta badan waa dad ama ayagoo halkan ku dhashay weeyi laakiin waalidiinta dadkaa dhalay weeyi ee maaragtay bilaa sharciga ku jira ee waxyaabahaas oo kale ee dadka hisbaaniga loo yaqaano ayaa ka mid a ee dadka ee muddada halkan ka dhursugaya in sharciyada waddankan ay helaan ama dadka ugu badana dadkaasi soo galootiga sharci darrada halkani ku jooga een laftooda cadaadis ayay ku hayeen madaxweynaha iyo iyo iyo dowladdaba dhinaca kale haddana weli waxaa jira siyaasaddii dhinaca kale ee labada xisbi ee dalkan ugu waaweyn oo iyagu kala taageeraya fikradahan een dadkan in sharci la siiyay inaan la sinina haddiiba ay dhacdo oo caawa madaxweynaha uu arrintaasi ku dhawaaqo maxaa ka imaan kara xisbiyada diidan ee arrintani arrin siyaasad ahaan aada iyo aada u cakiran weeyi oo labada xisbi sidaa tilmaantay waa ay ku kala duwan yihiin ee xisbiga dimuqraadiga oo madaxweyne obama ka tirsan yahay waxay qabaan dadkan sagaalka milyan lagu qiyaasayo in la siiyo sifa ay sharci ku helaan oo ay dadkani ka soo baxaan dhuumashadan ay ku jiraan oo la siiyo sifo sharci ah laakiin ay shuruud ay buuxiyaan sida in la ganaaxo oo kale cashuur ee wixii in muddadii qofku sanadihii uu joogay inta la qi- inta la xisaabiyo cashuurta loogu dhufto oo cashuuruu bixiyo muddo shan sana oo kale iyo ka badan ay sugaan inaanu ahayn qofku qof dembi ka galay dalkan maraykanka ee shuruudo noocaasa markuu buuxiyo ee runtii waa loo ogolaan karaa buu xisbiga dimuqraadigu qabaa haddana ee dabcan sanadkii ee hadda lasoo dhaafay ee ee actually sanadkan hadda aan ku jirra bilowgiisii ee ayaa waxay xataa xisbiga dimuqraadigu ay ee sh- ansixiyeen aqalka sare ee sanadka maraykanka ee hindisa sharciyeed arrintaa ay ku ee dhaqan gelinayaan laakiin waxaa aada arrintaa uga duwan oo kasoo horjeeda xisbiga jamhuuriga ama republicaanka oo hadda dabcan ee labada aqalba hadda ee xukuma oo ku guulaystay doorashadii u dambeysay ayagu waxay qabaan arrintan dadkaani dad sharciga jebiyey weeyi ee in wadamadii ay ku ee ee ka- ka soo jeedeen lagu celiyo weeyi inaanay u qalmin bay qabaan in sharci ee la siiyo xuduudka maraykanka in la sugo la isku dayo oo xoogga la saaro marka waa arrin falsafad siyaasadeed oo labada ee, xisbi ay ku kala duwan yihiin weliba waxaa la filayaa maadaama oo, xisbiga obama hadda looga guulaystay ee, xaggii labadii aqal ee baarlamaanka ee congaresska ee, in arrintani ay xiriirka labada madaxweyne obama iyo xisbiga ee, ee, ee, jamhuuriga ay aad iyo aad u dhaawacda ayaa la filayaa waayo xisbiga jamhuurigu aad bay uga soo horjeedaan ee, tallaabooyinkan iyo hindisayaasha madaxweyne obama
profesor cabdiwaaxid sh- cabdiwaaxid cusmaan qalin leh oo sharciyada ka dhiga jaamacadda marisora ee dalkani maraykanka ayuu kaasi ahaa khadka telefoonka ayuuna goor dhaweeto igu warramayay haatana dhegaystayaal mid ka mid ah heesaha macaan ayaan idinku soo dhoweynaynaa
habeen wanaagsan mar kale dhegaystayaal qodobo dhowra ayaa ah idaacadada idaacadayada dambe ee caweysnimo aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a qodobadeeda ku soo socda doodii gaabneed iyo sidoo kale waxyeelada dhinaca dhaqaalaha ee cudurka ebola ee geeska afrika waxaad kaloo maqli doontaan muran ku salaysan waa madaxda soomaalida ee safaaradda soomaalida ee kambaala iyo sidoo kale jaaliyadda halkaasi hase yeeshee marka hore bal aan qodobadii wararkayga ugu waaweynaa dib idiin maqashiino
kuuriyada waqooyi ayaa ku hanjabtay inay samayn doonto tijaabo cusub oo hubkeeda nukliyeerka ah iyada oo tallaabadaas uga jawaabaysa qaraar ka soo baxay qaramada midoobay oo ku eedeynaya byong yang inay ku xadgudubtay xuquuqda aadanaha war uu soo saaray maanta oo khamiisa wasiirka arrimaha dibadda ee kuuriyada waqooyi ayuu ku sheegay inaan byong yang intaas wax ka badan iska xakamayn doonin in ay markii afraad samayso tijaabo hubka nukliyeerka ah tallaabadan ayaa ku soo beegantay iyada oo guddida saddexaad ee golaha gudi qaramada midoobay uu meelmariyey qaraar ka hadlaya xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee dalkan shuuciga ah qaraarkan ayaa ku baaqaya in tallaabo laga qaado xukuumadda byong yang oo lagu eedeeyey inay geysatay tacadiyo ka dhan ah bini'aadanka ruushka ayaa sheegay in maraykanku uu mas-uul ka noqonayo xasilooni darrada ukrain haddii hub uu ku caawiyo xukuumadda kiyef si ay ula dagaalanto kooxaha gooni u goosadka ah afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee ruushka ayaa waxa uu sheegay haddii washington ay bedesho siyaasadeedii dalka ukrain islamarkaana ay hubsiiso inay arrinkaasi noqonayso mid si weyn u dhaawacaysa deganaanshiyaha gobolka islamarkaana ay saameyn xun ku yeelanayso dheelitirka quwadaha dunida ee gobolka ninka labaad ee ugu sarreeya wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa isna waxa uu sheegay in aqalka cad ee dalkani maraykanka uu eegayo in hub kala duwan oo qalab milatari oo difaacu ku jiro inay siiyaan dalka ukrain rabshado ayaa ka dhacay golaha sare ee dalka nigeria maanta oo khamiisa kadib markii ciidamada ammaanku ay isku dayeen in ay ka hor istaagaan guddoomiyaha golaha wakiilada inuu galo dhismaha baarlamaanka ciidamada booliska ayaa v o a u sheegay in isticmaaleen sunta dadka kaga ilmaysiisa kadib markii ay goobtaas ka dhaceen iska hor imaadyo dhex maray ciidamada ammaanka iyo dad ay ku qiyaaseen ilaa laba boqol oo qof oo ka mida taageerayaasha afhayeenka baarlamaanka dalkaasi golaha wakiilada ayaa la filayay in ay maanta ka doodaan codsi uga yimi xukuumadda kaas oo ku saabsanaa in la kordhiyo xaaladda degdega ah ee saaran saddex gobol oo ku yaalo dhinaca waqooyi bari ee dalkaas halkaas oo ciidamadu ay kula dagaalamayaan maleeshiyaadka islaamiga ah ee boko xaaraam mas-uuliyiinta caafimaadka ee dalka maali ayaa waxa ay sheegeen inay isha ku hayaan saddex boqol soddon iyo sideed qof oo lala xiriirinayo inay xiriir la yeesheen dad qaba cudurkaasi ebola oo la karantiilay war qoraale oo ay warbaahinta soo saartay ayaa waxaa lagu sheegay waxaa loo gudbiyay hay-adda w h o ayaa waxay u gudbisay warbaahinte taasoo lagu sheegay in boqol toban iyo sideed qof oo dadkaasi qabay cudurka in ay xiriir la sameeyeen loo maleynayo si gaara isha loogu hayo islamarkaana qaarkood wakhtiganba la sii daayay koob iyo labaatan cisho kadib markii meel gaara lagu hayay warkan ayaa waxaa lagu sheegay in weli la daba joogo dadkii lala xiriirinayay inay xiriirka la yeesheen kuwa qaba cudurka ebola si loo soo afjaro faafitaanka cudurka sidii mar hore uga dhacday senegaal iyo nigeriyaba w h o ayaa waxaa kaloo ay sheegtay arbacadii shalay ahayd in tirada dadka u dhintay cudurkaasi ay gaarayaan shan kun afar boqol iyo labaatan qof kuwaasoo ku dhowaad shan iyo toban kun oo ka mid ah ay yihiin dadkii dhowaantan cudurka uu haleelay habeen wanaagsan mar kale weli waxaad la socotaan v o a washington ee haatanna waxaaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban oo uu magaalada muqdisho noogu soo diyaariyey wariyahayaga axmed xasan colaad
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo xubintii doodda gaaban xubinta doodda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa xubno ka mida golaha wasiirada oo maalmo ka hor warqad tala soo jeedinaha u gudbiyey ra-iisul wasaare cabdiweli sheekh axmed taas ay ku tilmaameen in ra-iisul wasaaruhu shaqada isaga tago haddaba xubnaha golaha wasiirada ee tala soo jeedinta soo jeediyey miyay tahay xilligani inay ra-iisul wasaaraha u soo jeediyaan taladaasi xubinta dooda gaaban ayaan ku eegaynaa waxaana igala qaybgelayaa suleymaan maxamed ibraahim oo ahaa ekis xildhibaan hore oo ka tirsanaa dowladdii kumeelgaarka aheyd ee soomaaliya iyo yaasiin maxamed bucul oo isna ahaa ekis xildhibaan hore waxaana su-aasha hore aan siiyey yaasiin maxamed bucul bismi illaahi raxmaan iraxiim allahuma salli calaa maxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalim sidaad hadalka ka dhawaajisay ama aada ku tilmaantay marka la eego xaaladda dalka hadda uu marayo meesha loo socdo sistamka jira halkay taagan tahay dareenka aan ugu wanaagsanee aan qabaa waxa weeye wakhtigan xaadirka ah soomaalida waxay tidhahdaa hadday gacantaadu dhulub gasho laguma dhufto waa laga dharaandhiriyaa haddii loo helay maslaxad inay u eg tahay aragtidaasi oo dadka soomaaliyeed iyo aragtida kale siyaasiyiinta marka loo eego maadaama marka hore aanu jirin meel manhaja oo ugu dambeeya oo la taga aana jirin balse ayagu ay maanta yihiin go-aanka ugu dambeeya cidda iskale golaha wasiirada ay yihiin in taladaa ay soo jeediyaan waxaan u arkaa anigu wax culaysa oo ay leedahay inaana jirin oo ay tahay un xal sidii loo gaadhi lahaa isqaqabsiga iyo brobalka maanta taaganee meesha u saraysa maraya looga badbaadi lahaa marka waxaad leedahay wasiiradu inay ra-iisul wasaare xal usoo jeediyaan meeshay ku jirta meeshay ku jirta haye saleyman
bismi illahi raxmaan raxiim horta ummadda soomaaliyeed waa salaamayaa runtii ma aha ma qabo anugu inay golaha wasiiradu soo jeediyaan awooddaana ma laha wasiirka koowaad ama ra-iisul wasaaraha yacni in ay yidhaahdaan iscasil ma ahae wasiiradu waxa weeye in ay shaqadii iyaga loo igmaday in ay qabtaan balse ha ahaatee inay khilaafka ka badhnaadaan oo ay joojiyaanoo shaqadoodii ummadda ay u xil saaratay u hayeen in ay qabtaan awooddaana ma laha nin wasiir ah inuu barayni ministarka u soo yidhaahdo jeediyo iscasil waxa weye isaga in lala xisaabtamo weeyo oo isagu isla xisaabtamo oo yidhaahdo wixii shaqadii laguu igmaday maxaad ka qabatay marka waxa weeye arrintan maanta golaha wasiiradu ay soo jeediyeen ay leeyihiin barayni ministerku ha iscasilo war idinku iscasila haddaad idinku ninku shaqadiisa warqad ha qoro ha yidhahdo anigu shaqadayda waa gudan waayey nabaday barayni minister oo ummadda shaqadayda waa gudan booskayga buux marka xaqna uma laha barayni ministerkana maanta waxay mas-uuliyada ka saaran tahay inuu xukuumadda cid allaale cidda shaqada gudan weydaa in uu bedelo oo soo magacaabo wasiirka haddii madaxweynuhu saxeex waa in baarlamaanka joogo baarlamaanka ansixinaya shaqaduna waa soconaysaa waxaa kaloo la yaab leh ma waxaa lagu qaadan waayey wax loogu qaadan waaye nuur cadda iyo cabdilaahi yuusuf nuur cadda iyo cabdilaahi yuusuf tobankii wasiir lix bilood shan bilood baa la iska laalaaday baarlamaankuna markii dambe go-aan bay soo saareen golaha wasiiradu inaan lagu soo darin raggii iscasilay waad garta sooma soomaalidu wixii dhacay waxba kuma qaadato arrintanna waxay u eg tahay arrintii nuur cadde iyo cabdilaahi yuusuf haddii madaxweynuhu xukuumadda shaqada u dayn waayo oo faraha kala bixi waayo waddadii cabdilaahi iyo waxay maraysaa iyo nuur cadday maraysaa taasana ku socotaa yaasin waa maqlaysaa saaxiibka wuxuu leeyahay golaha wasiiradu xaq ma leh ama xaq uma leh inay maaragtay ra-iisul wasaarahu ay yidhaahdaan iscasil iyo ayaga in hawshooda qabsadeen qabsadaan ayay ahayd marka laga hadlo sharciga sharciga ama xeroosaadka golaha wasiirada sideedaba golaha wasiirada haddaad maqasho waa collective wadareed ay leeyihin shaqo wada socota oo mas-uuliyad wada gaara ra-iisul wasaaruhu waxa weeyaan jendarkii weeyaan ninkii guddoominayay hawsha waxaa iska le golaha wasiirada sideedaba dalka waxa maamula gole ee ma maamulo qof golaha wuxuu guddoomiyaa golaha wasiirada barnaamijka ay soo jeediyaan ee tala ama aragti ama nin waxqabad wax kastaba ha noqotee ayuu la sheergareeyaa taasuu isagu ku socdaa marka waa baalashii uu ku socday baalashii uu ku socday haddii baalashii baalasha ay yidhaahdeen annagu ma duuli karno oo baalkii uu wax noqdo isagii ma socon karo keligii macnuhu waxa weeyaan golaha wasiiradu mas-uuliyadda ugu sarraysa dalka ayagaa iska leh collective wax kasta oo waddanka laga sameeyo golaha la mariyaa hadday magacaabis tahay hadday hawl kala tahay shaksi ahaan golaa baarlamankii ah xubnihii baarlamanka oo hawshan loogu talagalay sharci dejin baarlamanku wuxuu shaqadiisu ay tahay xubnaha golaha wasiiradu waxa ay soo jeediyaan ama sharciyad hindirsharciyad ha noqoto ama xil magacaabis ha noqoto ama sharci wixii loo samaynayo ha noqoto ayay la fuguraan ayaga sidooda waxa weeye waa sharci dejiyaal dalka waxay iyagu dejiyaan waa sharci ee mas-uuliyadda fulinta waxaa iska leh golaha wasiirada ee dalka xukuumaddiisa iyo maamulkiisa siyaasadiisa dhaqaalihiisa cidda iska leh ee hawshaa shaqada ku leh waa golaha wasiirada oo shaksi ahaan leh
horta waxaa cajiiba in sharciyadda dowladnimo way qayaxan tahay waxna waa fulinta waxna waa sharci dejinta baarlamaanka waxna waa madaxtooyada hay-ad hay-ad iyo wax gar- iyo garsoorka hay-ad hay-ad soo faragelin kartaa ma jirto horta waxaa weeye siduu eh, sheegay ninka la yidhaha yaasiin golaha wasiirada hawsha waxaa qabanaya wasaaradda shaksigaa loo magacaabaa shaquu ummadda u hayaa ra-iisul wasaarahaana kula xisaabtama wax golo wasiiro oy soo jeedeen wasiir ra-isul wasaaruhu kula xisaabtami karaa ninka wasiirka ra-isul wasaaruhu ruboodka u soo gudbiya ra-isul wasaaruhu kula xisaabtama ee madaxtooye kuma xidhna oo madaxweynaha uma gib- uma gudbin karo ninka golaha ninka golaha wasiirada ka tirsan waxa uu hoos yimaadee magacaabay waa ra-isul wasaaraha laakiin talastoo kuma laho ra-iisul wasaarahu ra-isul wasaaruhu tal- golaha wasiirada dad talu ku leeyahy waana uu soo jeedin karaa isagaana magacaabay isagaana ma haddii xilka gudan waayaan inay u soo jeediyaan baa oo laakiin ayaga xaq male xaq uma leh inay gudbiyaan ay wa- ay la hadlaan oo yidhahdaan war shaqadu way socon lahdaa ra-iisul wasaare waxaad- in dhanka ka socon weyde waa inay sheegaan meesha ay ka socon weyde fartu ay bugto waa inay caddeeyaan tii hore aynu ogeyn tambaa taagan aynu ognahay wax suurtagala ma ah. laakiin gudaha wasiirada intay shir jira ay qabtaan yidhahdaan khilaafka ha la joojiya ha la wada shaqeeyo oo ummadda hadday dan u hayaan saa ha u sheegin oo meesha ay wax ka socon la'adahay sheega ila meel bay wax ka socon la'adahay waxaa la yidhi labada nin haddii loo garqaadayo haddii wax saayida ku jiraan lama heshiiyo laakiin meesha timid baa laf baa ku jirtee war caddeeya golaha wasiirada oo meesha shaqadu ka socon weyday ee ummadduna ay ka gaabinayso sheega Een, runtii ee, aragtidaasi ee, mudan- oo saleebaan ka dhawaajinayo marka loo eego soomaaliya wakhtigan maanta la joogo ee, dowladnimada ee, sidii loo bartay ilaa iyo lixdankii wixii ka dambeeyey halkan inagu maanta marayno dowladnimadeennu ma dowlad iska jec ama iska ee, je- jilicsan weeyaan Ee, laakiin reactionka dowladnimada marka laga hadlo adduunka fulinta hay-adda fulinta ayaa kantaroosha maamusha qaabilsan wax walba laakiin waxaa meesha muhiima collective wadareedka golaha wasiirada ay ku fuliyaan howlaha shaqo ee nin walba shaqadiisa uu soo diyaariyey wuxuu usoo gudbinaya ra-iisul wasaaraha shaqada uu soo gudbiyey ra-iisul wasaaruhu usoo gudbinaya waxay leeyihiin markaa gole ka go-aamiya guddi bay leeyihiin xitaa go-aan ka qaata wixii barnaamijka loogu talagalay oo oo markaa loo sheergareynayo marka sideeda mas-uuliyaddu qof iskama lehee collective wadareed w- waxa la yidhaahdo ayaa lagu shaqeeyaa midda kale een, dalkeenna eh, hay-adahan kala duwan problemka yaalla waxa weeye ma laha haddii eh, bilaadmigu way isqaban karaan golo way isqaban karaa oo adiga arkay maanta baarlamaanka way ishayaan golihii wasiiradu way ishayaan Een, eh, ma jirto meel dambe oo reactionoo loo kaco ama cid dambe oo mas-uuliyadda u dambaysa Marka go-aanka u shaqadii dambaysa.
ayaa lumaysaa, le- marka waxa weeye meesha shaqadii baa luntay iyo iyo dantii iyo dantii shacabka ee, ka lahayd mas-uuliyaddiina waxay ka saaran tahay golihii wasiirada baarlamaankii laftiisii inuu xisaabtamo oo yidhaahdo war haddii golihii wasiiradu maanta halkan marayo madaxtooyadii iyo eh, xukuumadda ay hayaan inaga mas-uuliyaddii inaga saarnayd maxay tahay inay waxay ahayd soo bandhigaan oo qorshe keenaan oo yidhaahdaan ayna arrintaas inagoo wada jirna aynu tallaabada qaadno iyaga laftoodii brobalkii qayb bay ka noqdeen marka wadankii maanta cid u maqanba ma jirto marka xalkii ugu dambeeya waxa weeyaan oo la eegay si loo badbaadiyo baarlamaankii soo li- si loo badbaadiyo shacabkii aragtidii kale in la helo isla tanaasul wax la yidhaahdo oo laysu qanciyo oo ra-iisul wasaaraha la yidhaahdo maxaa- yaa socon weyne maxaa- meesha aan ka baxno maxaa inoo talaa golihii fulinta inaga ahoo dalkii mas-uuliyaddii hayne maxaa inoo talaa aan talada soo jeedino haye salaman horta waxaa la yaab leh meesha kud baa ku jira kud geelu marka hasha kudkale ku dhex jirto waa laga saaraa meesha kud baa ku jira meesha waxa weye shaqada waxbay ka socon laadahay hadalkaana in badan baan ku celceliyey golaha wasiir horta Yay ka socon laadahay?
waxay ka socon laadahay waa la garanayaa cidda wasiirada soo handharinaysa ee le ee maaragtay usoo jeediya ra-iisul Yaa waa wasaare.
cidda- De waa cidda.
madaxtooyada adeer ma aha adeer runta inaan kuu sheegnaa doonaysaaye waa madaxtooyada handharinaysa waxan shaqaduna iyaday ka socon laadahay madaxtooye ama la shaqee xukuumadda iyo baarlamaankii soomaaliyeed la shaqee ama adeer iska casilo oo waxaad tiraahdaa soomaalidu maanta waxay ku mahmaahdaa cimri tegay ceeb laguma suguutiyo waqti gaaban baa hadhay labiyo labaatan bilood wax ka yar baa hadhay dalkanna wuxuu doonayaa in uu hore u socdo ee laga shandhaco labada kun lix iyo tobanka doorasho la galaa la doonaya wargaab ha ku ridina laydinakana yeeli maayo maanta ummadda soomaaliya mid baan usii sheegaya buuqaa dhacaya waxaa dhacaya waxaa la rabaa in mudukororsi lagu sameeyo oo extension ay ku samaystaan waxaan leenahay no extension without election waan hala aada doorasho oo ka daaya waktiga inaad samaynaysaan inaad muddadii kororsataan ood rabtaan inaad tirahdaan xukuumadda dambe lasoo dhisay yacni waktigii bay ka gaari weyday ee muddo kordhin aanu samayno waa laydin ogayaan leeyahay ka daaya oo ogolaada in la wada shaqeeyo iyo inta yaraa gaabana hadhay si soomaaliya dhibaatada uga baxdo
aada umahadsantihiin labadiinaba kuwaasna waxay kala ahaayeen sulaymaan maxamed ibraahim oo ahaa xildhibaan hore oo ka tirsanaa dowladdii kumeelgaarkeeda iyo yaasiin maxamed bucul oo isaguna ahaa ekis xildhibaan hore labaduba dooda maanta ayay nagala qayb galeen in- intii aan mar kale ku kulmi doonno dood caynkaana dhegaystayaal waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabaadiin
cawaysin wanaagsan dhegaystayaal axmed xasan colaad ayaa inala socodsiinayay barnaamijka dooda gaaban halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna dalka Yuga- ugandha maxkamad ku taalla magaalada kambaala ayaa xukun ka soo saartay muran ka dhex taagnaa safiirka soomaaliya ee ugandha iyo weliba jaaliyadda soomaalida ee dalkaasi degan kuwaasi oo isku haystay saamayn- samaynta aan idhaahdee ururka jaaliyadda sahre cabdi axmed ayaa warbixintan nooga diyaarisay
buuqa la xiriira safiirka soomaalida ee dalka yuganda sayid axmed sheekh daahir iyo jaaliyadda soomaalida ee dalkaasi yuganda ee ku salaysan inuu safiirku waday isku daya uu garab ku siinayo jaaliyad kale oo laga dhiso dalkaasi ayaa waxa ay soo ifbaxday markii ay u caalwaayeen inay xalliyaan arrintan dad u galay habbeeleed iyo kuwa soomaalinimaba maxkamadda dalkaasi ugandhana ay go'aan ka gaartay haatan kaasoo ah in safiirka soomaaliya ee dalkaasi uganda uusan soo faragelin karin arrimaha soomaalida haysata dhalashada uganda iyo kuwa qaxootinimada ku jooga waddankaasi iyadoo go'aamisay inuu mas-uul ka yahay oo qura dadka haysta dhalashada soomaalida ah haddaba khadka telefoonka ayaan kula xiriiray labada dhinacba safiirka soomaaliya ee sayid axmed sheekh daahir ayaan ugu horrayntii weydiiyey bal inuu sharaxo siduu u arko xukunka maxkamadda aniga mandayka aan leeyahay safiir ahaan waxaa weeyaan dadka dalkayga ka socda aniga qof ajnabi ah ma aqaano laakiin qofka soomaaliga ah oo dalkan ku nool waxaa waajibaad iga saaran inaan difaaco xurriyadiisa xoolihiisa wixiisa isla markaa inaan la socdo xataa dhaqdhaqaaqa dadka soomaalida ah meesha jooga mandate-kayga weeye marka association eh, qof lama weydinayo maxkamad lama weydinayo shaksi arrinta laa- layaabka oo zahray looyarkooda uu soo qoriyo waxaa weeye safiirka waxaa lagu dacweeyey waxay balaan wuxuu balangareynayaa association in la sameeyo weli maxau ahaa ma la samayninba waa balangareynayaa midda kale waxaan ku sheegay oo warqadda maxkamadda liiga yeerayo waxaa ku qoran nin aanan garanaynin markii aan wareystay sh- afar sano ka hor qof dhintay ayaa maxkamadda waxoo dhan ba inay yihiin wax jahawareer ah qof afar sano ka hor dhintaa maxkamadda looga yeeray oo ani igula qoran oo wax ilaaqaadoo noo dhexeeya qofkaas aanan garanayn meel uu ka yimidba si lamida dhanka safiirka ayaa guddoomiyaha jaaliyadda soomaalida ee halkaasi xuseen abuukar xasan xuseen garweyne waxa uu ka warbixiyey waxa keenay khilaafkan iyo halka haatan uu marayo waxaa jirtay safiirka yu- soomaaliya u fidiya waddanka uganda ayaa xoryahan wuxuu bilaabay in uu sameeyo maamul cusub inuu iga dhinac sameeyo oo soomaali community ah arrintaasi ta mar allaale markuu isku dayey oo waan u tegey wuxuu suubiyey waxaan suubiyey in arrintaasi ta aysan loo baahnayn ay tahay soomaaliya in lakala qaqeybiyo qabiila qabiila loo kala qeybiyo dhowr community loo dhiso in aysan wanaagsanaynin arrintaasna iigu diiday kadibna aan isku dayay odayaal inaan u diro ahalkiisa hadda oo waddanka uganda ka maqan taleefona inaan kula xiriiro uuna diiday kadibna maxkamadda ayaa waddanka uganda ayaan aaday maxkamadda uganda waxay go-aan ku gaartay in safiirka soomaaliya ee waddanka uganda u fadhiya sayid axmed inuusan shaqo ku lahayn soomaalida waddanka uganda ku nool gaar ahaan dadka wata basaboor oo qaxootiga iyo dadka ku dhasha uganda basaboorkaas oo uganda ku shaq inuusan ku lahayn oo keliya shaq uu ku leeyahay dadka basaboorka soomaaliga wata oo keliya shaq uu ku leeyahay maxkamadda ayaa go-aankaas ay gaartay oo lagana dhaafo xabsi in loo diro wax qarashna aan lagu dalacin maxkamadda go-aankaas ayaa gaartay maalinta bisha ay ahayd lixda bisha november ee sanadka kun sagaa laba kun iyo afar iyo toban safiirka soomaaliya ee dalka uganda sayid axmed sheekh daahir ayaa isna waxa uu sheegay inay jirto sabab ku kaliftay inuu qayb ka noqdo dhismaha jaaliyad cusub oo ay soomaalidu ku yeelato dalkaasi sida uu yidri baahi jirta wakhtigan awgeed meeshan waxaa jirtay sida soomaalida aad og tahay meel walba ay dhama- dhibaataysan yihiin adduunka meel walba ayaan u midaysnayn ayaa ilaa waqti saddex bilood qaadanayso ee ja- jaaliyadda soomaaliyeed ee dalkan ku nool qeybaheeda kala duwan akhyaarunaska dalka jooga markay ad u adkaysan weeyaan dhibaatada haysata soomaalida tan imaanaysa tan baxaysa tan joogta ayay is-abaabuleen inay he- inay inay muxuu ahaa jaaliyad loo midaysan yahay oo soomaali ku dhan tahay oo ummadaas u shaqayso safaaradda la shaqayso ummadda dalkan iyo dowladda dalkan iyo dadkeedana ay wada shaqeeyaan ayay goosteen arrintaas marka safaaradda oo la yimaadeen eh, eh, muxuu ahaa qorshahaas safaaradda soomaalida oo aniga aan kow ka ahay eh, ay ii yimaadeen markay ii sharxeen waxaan ku qa- ku qancay aan ogahay intay sheegayeen inay eh, run tahay in muxuu ahaa ay samaystaan muxuu ahaa eh, jaaliyadda ay muxuu ahaa rabaan inay sameeyaan oo ummadda soomaalida ana qof walba meeshiisa ay ugu tagaan ay kasoo qeybgeliyaan xaq waxay u leeyihiin ummadda soomaalida dalkan ku nool sida dastuurka dalkan u ogol yahay xorriyadda qolka xorriyadda xorriyadda wax bad eh, marka lagu celiyo freedom of association haddaba khilaafkan oo muddo soo jiitamaya una dhexeeya labada dhinac waa safaaradda soomaaliya iyo guddiga jaaliyadda ee soomaalida halkaasi u jooga safiirka uganda ee soomaaliya sayid axmed sheekh daahir ayaa ugu dambayntii waxa uu sheegay inay ka dhursugayaan dowladda uganda iyo qareenno ay arrintan u qabteen ayna kaga doodi doonaan go-aanka maxkamadda maxkamad kale ma jirto tan iyo wakhtigan faragelin xagga dowladda soomaaliya ah oo arrinkan ay ku soo samaysay sahre cabdi axmed oo istuudiyaha ila fadhida ayaa inoo soo koobaysay warbixinta la xidhiidha khilaaf ka taagan jaaliyadda soomaalida ee dalka uganda
waa tahay habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal bangiga adduunka ayaa arbacadii shalay ahayd waxa uu sheegay in uu filayo in waxyeelo dhaqaale cudurka ebola uu u geysto dhaqaalaha dalalka saxaraha ka hooseeya taasoo noqonaysa inta u dhexaysa saddex ilaa iyo afar bilyan oo dollar lacagtan ayaa aada uga hooseysa intii markii hore la saadaaliyey oo ahayd soddon iyo laba bilyan hase yeeshee dhaqaalaha waa dhaqaalayahanada qaarkood ayaa waxa ay sawirkaasi ka xun ka saadaaliyeen iyaga oo ka digaya in ay kala go uu ku yimaado ganacsiga iyo suuqyada gobolku uu dhib keeni karo wariyaha v o eda henry ridwell ayaa warbixintan magaalada london ka soo diray waxaase soo koobaya maxamed cabdi xasan sandheere baradhada ama bataatigu waa lafdhabarta dhaqaalaha magaalada timbi madiina ee bartamaha dalka guinea hase yeeshee cudurka eboole ee dilaacay ayaa dhaqaalaha curyaamiyey xuduudaha dalalka deriskana waa la xidhay ma jiraan qorshayaal lagu furayo xuduudaha suuqii maxalliga ahaana ma korayo wax walbaa waa ay cakiran yihiin marka intee leeg baan badeecadeenna sii kaydsan karnaa qiimo intee leeg baase aan ku iibin karnaa mustaqbalka ayuu yidhi xarunta dalka liberiya ee freetown qiimaha badeecadaha asaasiga ahi kor ayay usii kacayaan dadka jumlada nooga iibsada badankooda kuwaasoo ka yimaada gobollada hadda ma yimaadaan cudurka eboolo dartii maxaa yeelay deegaanadooda waa la karantiimay markaa qiimuhu hadda aad buu u sarreeya ayuu yidhi siraliyon boqolkiiba siddeetan dadka dalkaasi ayaa beeraha ka shaqeeya waxaa jiray hoosu dhac weyn oo dhaqdhaqaaqii beeraha ku yimid sidaasi waxaa sheegay profesor jonathan liib oo ah madaxa international growth center oo ka tirsan london school of economics qiimaha cuntadu ma muujin sara uu kicii dhici lahaa haddii uu gabaabsi iman lahaa arrintan aan wanaagsanayn ayaa ah waxyaabaha ka khaldamay ganacsigiiyo shaqada laga qabanayo suuqyadan sagaal iyo lixdan boqolkiiba ayaa hoose dhac uu ku yimid ganacsatadii bariiska taasi waxay caddaynaysaa in shaqadii iyo ganacsigii iyo weliba wax kala iibsigu uu si weyn hoos ugu dhacay ayuu yidhi shirkadaha waaweyn ee caalamiga ah ayaa iyagana uu dhaawac gaadhay shirkadda london mining ee dalka britain laga leeyahay ayaa dhibi ka soo gaartay qiimaha birta ay qodo dalka siraliyon dhowr ka mid a shaqaalaha shirkadaha ayaa shaqada laga fadhiisiiyey cudurka eboolo dartii bishan aynu ku jirno ayay shirkaddu shaacisay inay musallaftay amaba ay kacday alxaaji jaalon oo ah madaxa ururka waxkeenidda ee siraliyon ayaa sheegay in macdanta qodiddu ay kaalin weyn kaga jirto dhaqaalaha dalka wax soo dhoofintu gabaabsi ayay noqotay run ahaanna wax dhoofintu hadda waaba eber shirkadaheenna macdan qodistu badankooda way xidhmeen hay-adda s o s ayaa ku waanisay shirkadaha caalamiga ah inay shaqada ka sii wadaan gobollada uu cudurka ebooluhu aafeeyey dor katy geri oo ah madaxa dhinaca caafimaadka hay-adda s o s ayaa sheegtay in mar walba ayna laga maarmaan ahayn in shirkaduhu ay shaqada joojiyaan waxa aan doonayno inay isku miisaamaan waa xiisadda u dhaxaysa sii socoshada howlaha shirkadda iyo baahiyaha dhaqaale oo dhinaca iyo ilaalinta shaqaalaha oo dhinaca kale ah waa in shaqaalaha muhiimkaa la ogaadaa halka ay ku sugan yihiin in aqooni jirto islamarkaasna jawiga shaqada laga dhigo mid ammaan ah marka laga hadlayo xanuunka eboolaha brofesor jonathan liib ayaa sheegay in markii cudurka la xakameeyo ay tahay in bulshada caalamku ay kaalin ka geysato soo noolaynta dhaqaalaha gobolka dalalkani waxay u baahan doonaan in dhaqaalahooda dib loo kiciyo taasna waxaa qayb ka ah in la furo lana taageero koruqaadada ganacsiga caalamiga ah waxaa sidoo kale loo baahan yahay halbeegyo lagu horumarinayo dhaqaalaha gudaha ayuu yidhi khasaaraha dhinaca nafta ee cudurka ebola isagu waa u cadyahay tiro ka badan shan kun oo qof ayaa ilaa hadda dhimatay dadka wax falanqeeya ayaa ku baaqaya in bulshada caalamku ay kaalin ka geysato si looga fogaado burbur dhaqaale warbixintii wariyaha v o eda ee london henry ridgwell ayay taasi ahayd waxaase soo jeedinayay maxamed cabdi sandheere dhegaystayaal gabagabadii idaacaddeenii fiidnimo ayaynu ku sii dhownahay mid ka mid a heesaha macaan ayaa haatanna idinku soo maqan
dncaana lagu habeen ama mooyadeed korin mahayseen aslubta nuuxshoodkeedancaana lagu habeen ama mooyadeed korin mahayseen aslubta nuuxshoodkee wax kugu abuna abuna istaagi wax kugu abuna abuna istaagi harirahanugaay kuwada hareeye taroobkau waxariidu haraadeu jiistugeedaa hoos jiistugeedaha anaan socodka laafiaha hagarlii wax qabaashadaha indiisi iyo faalada celiiska sheekada haddaan caana lagu habeen ama mooyadeed korin mahayseen aslubta nuuxshoodkeehaddaan caana lagu habeen ama mooyadeed korin mahayseen aslubta nuuxshoodkee wax kugu abuna abuna istaagi wax kugu abuna abuna istaagi harirahanugaay kuwada hareeye taroobkau waxariidu haraadeu jiistugeedaa
heeskaasi gabagaba ayuu u yahay idaacaddayadii habeenimo ismaaciil xuseen farjar iyo sahre cabdi axmedba waxay idin leeyihiin intaynu mar kale berrito kulmi doonno lixda iyo bar aruurnimo xaggiina inta ka horraysa nabadgelya dhegaystayaal
This program has come to you from the Voice of America, Washington.